halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hereerka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystiyaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa jimce bisha agostna ay ku beegan tahay sanadka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
abaarihii markay ahayd sideedii iyo toban daqiiqo fiidnimo ayaa waxaa idaacadda soo galay saraakiil ka socota nisa ciidamo fara badanna banaanka dhammaayeen idaacadda la dumiyey dheen stuudiya markaan tagnay idaacadda in la dumiyaan amray wiilasha idaacaddi waa la dumiyey hadda waa xiran laba tiftiridii iyo welihii warkaas akriya labadaasaa xiran
kaasi waxauu ahaa mulkiilaha idaacadda shabeelle ee cabdimaalik yuusuf maxamuud oo ka warramaya idaacadda oo muddo kooban xalay la xidhay islamarkaana xabsi loo taxaabay laba wariye oo ka shaqeeya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan madaxweyne ku-xigeenkii suudaanta koonfureed ee waddankaasi isaga baxsaday sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota ee ay ku nool yihiin soomaalida u badan maraykanka ayaa si rasmiya u ansixiyey in ilhaan cumar ay noqoto murashaha xisbigaasi uga qaybgelaya tartanka golaha baarlamaanka warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee minnesota ken martin oo goodhoweyd saxaafadda la hadlay ken martin ayaa ilhaan cumar iyo xubnaha kale ee xisbiga ku matalaya doorashadan ku hambaliyeeyey sida ay ku kasbadeen kalsoonida taageerayaasha xisbiga ee degmooyinka ay ku nool yihiin
sawirka muuqaal wiil yar oo suuriyaan ah oo dhiig uu ka daayo kaasoo laga soo saaray dhismo ku burburay magaalada alebo kadib markii diyaarado ay halkaasi ku duqeeyeen ayaa soo jiitay dareenka caalamka kadib markii si isdabajoog ahi loogu baahiyey baraha internetka iyo xarumaha warbaahinta qaarkood kooxaha u dhaqdhaqaaqa mucaaridka syriya ayaa sii daayay muuqaalka wiilkaasi da-da yar oo uu ku fadhiyo kursi markaasi xilli ay ka muuqatay daal argagax iyo dhiig bus wejigiisuna ay qarisay dhakhaatiir ku sugan alepo ayaa waxa ay sheegeen in wiilkaasi la yidhaahdo omran degnish islamarkaasina uu shan jir yahay waxaa loo qaaday cisbitaal la yidhaahdo m ten halkaas oo dhaawacyadii wejiga lagaga soo daweeyey kadibna laga soo saaray cisbitaalka lama yaqaan ilaayo hadda diyaaradaha duqeeyey xaafadda wiilkaasi uu degnayo qoyskiisaba ay ku noolaayeen waxaa dhakhaatiirtu ay sheegeen duqeyntaasi ay ku dhinteen sideed ruux oo shan ka mid ay caruur yihiin
booliska dalka brazil ayaa sheegay in dabaalyahano maraykan ah oo olombikada ka qayb qaatay lagu dacweyn karo qarbudaad iyo bixinta warbixinno been ah oo ay booliska siiyeen kadib markii dabaalyahanadaasi ay qirteen inay abuureen sheeko ahayd in qori caaradiisa dhac lagu geystay ka hore gudaha dalka brazil dabaalyahanada ryan lodges iyo john conger iyo guner bens iyo james fagan ayaa hore booliska ugu sheegay in lagu dhacay xaafad ku taala magaalada rio de janero axaddii xilli ay ka soo laabteen goob lagu caweeyo balse laba ka mid a raggaasi oo la kala yidhaahdo conger iyo bens ayaa qirtay inay been abuureen sheekadaasi kadib markii lagu xiray garoonka diyaaradaha ee rio xilli ay doonayeen inay dib ugu soo laabtaan dalkan maraykanka
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a dhegaystayaal jimco wanaagsan subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay maamulka idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay xalay idaacaddaasi la xiray wakhti kooban isla mar ahaantaasina xabsiga loo taxaabay laba wariye kadib markii ciidamada ammaanka iyo dowladda federaalga ee soomaaliya ay sidaasi amar ku bixiyeen haddaba sababta loo xiray suxufiyiintaasi ayuu xuseen barre aadan waxa uu ka waraystay milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimaalig yuusuf maxamuud
abaarihii markay ahayd sideedii iyo toban daqiiqo fiidnimo ayaa waxaa idaacadda soo galay saraakiil ka socota nisa ciidamo fara badanna banaankaay dhammaayeen wadada idaacadda ka horeysa waa ay xirneyd oo gaari mari karay iyo dad mari karay ma aysan jirin markay gudaha soo galeenna weriyaalay qaqabteen gudaha ku jiray kabacdii idaacadda gudaheeday soo galeen waxay yidhaha idaacadda hala demiyo ana markaan buuqay maqlaan banaanka u baxay sababto agaasimihii waa maqan yahay anaa marka meesha joogay markaan banaanka u baxay stuudiyan tegay koraan isla fuulna idaacadda la demiyey dheen stuudiyan markaan tagnay idaacadda in la demiyaan amray wiilasha idaacaddi waa la demiyey generatorka shidna waa la demiyey waxaa maxaa dhacay maxaa jira waxay dhaheen waraa la sii daayay war noocee ah war waxay dhaheen ah shacabku inay weerareen lafoole oo lafoole ay qabsadeen marka warkaa lasoo saaraa nidhi warkii aa la shiday mobile ay ku duubteen warkii marka warka waxa u dhignaaya in internetyada al-shabaab ay soo dhigeen inay weerareen lafoole lafoole ay qabsadeen masaajid ay ka qudbeen kabacdi ay ka baxeen marka idaacadda waxay u akrisay sida ay ku websiteka ay soo dhigeen shacabka iyo siday sheegteen iyo siday yidhaahdeen dhinaca kale markii maamulka lafoole la wacayna waa la waayey idaacaddana sidaa looga sheegay idinkuma isku daydeen si madax bannaan in warkaasi aad u xaqiijisaan ha annaga waa isku daynay sababtaa waxaan wacnay maamulkii oo lafool aan wacnay waa aan weynay marka waana waana ku daba jirnay waa raadinaynay waa tay waxaad noo sheegtay inayna ahayn markii ugu horreysay ee shabeelle la xidho ama xukuumaddan ha ahaato ama xukuumadihii ka horreeyey sidaan ka warqabnana magaalada muqdisho warbaahin fara badan baa ka jirta marka maxay tahay sababta loo beegsanayo shabeelle wala waa arriman u baahan in la wareysto dowladda in la wareysto innagu waxaan nahay idaacad dhexdhexaad ah waxaan isku daynaa dadka inaan dhexdhexaadnimo ugu shaqeyno oo dhinacna ayna u shaqeynin dowladda ayna u shaqeyn cid kalena ayna u shaqeyn laakiin bulshada soomaaliyed aan gaarsiino wax xaqiiqada ah ee waddanka ka jira iyo waxa dhacaya ayaan isku daynaa mar kasta innagoo weliba si tartiib u xeeladaysanayna oo warar badan weliba aan uga tagno inay dhibaato ay keenayaan marka mar kastana warar saxa annagoo aan sii daynaa warar qaldamaba sii dayna waa iska ilaalinaa mar kastana weerarka waa iska dhacaa meeshan waa dowlad dhisan baa joogta dowladda meesha ka jirta annagu waxaan ku shaqeynayna habkii dimuqraadiyadda iyo saxaafadda xorta inaan ku shaqeyno haddana aan weliba aan isgaabino ayaan ku shaqeynaa sidaasoo ay tahayna haddii xataa annagu xataa qalad oo naga dhaco waa in nala dacweeyaa oo maxkamad laga dacweeyaa waa in naloo yeeraho aan tagnaa waa in maxkamaddu ay dhegaysataa wixii jiray maxkamaddu xukun ay ridaa kabacdi waa war la keenaya laakiin inta la yimaado meesha la yimaado la hala xero institution oo shaqeynaayo oo qof shaksi oo amrin maxkamad aysa amrin waxaan u aragnaa xoogaa in sharciga laga tallaabsanayo iyo dastuurkii soomaaliya ay dhigato ay qoratay in laga tallaabsanayo marka waxaan ka codsolahayn hay-adaha amniga iyo dowladda soomaaliyaba inay dastuurka iyo sharciga soomaalida ay digsatay ay ku dhaqmaan oo annagana aynugula isticmaalaan annagu diyaar baan u nahay qalad baan geli karnaa biniaadan baan nahay waana nala gardarnaa karaa waana gardarnaa karaa laakiin waxaan u baahan nahay in cadaalad inta aan tagno markaas kadib wax la xukumiyo waxaa laakiin laydinku eedeynayaa in aad anshaxii saxaafadda mararka qaarkood aad dhinac martaan oo aad dana gaara fulisaan maxaa ka jira arrintaas maya wax ka jira ma lahan waxaan u baahannaha annaga waxaan qor waxaan sheegno website ku qoran yihiin website-kan cid walba aragta annaga anshaxna kama gudubno cidna kuma xadgudubno waxaan nahay dhexdhexaad dadka xuquuqdooda waa aan dhowrnaa xuquuqda ummaddan waa aan eelnaa waxyaala waa jiraan oo qof walba waa u dhibsanayo idaacaddu adigu waa taqaanaa wax walba aad sheegto qof walba dhibsanayo qofna waa ku farxaa laakiin wax anshax daraa oon samayna midna ma jirto waana codsana in nala soo bandhigo si ay wax jiraan oo annaga aan samaynayno oo anshax darro ah ama qalad ah waa codsana in nala soo bandhigo laakiin ma jirto waa imisa iminka tirada saxafiyiinta ee ka shaqeeya shabeelle ee xidhan hadda waa xiran laba tiftirihii iyo welihii warkaas akriya labadaasaa xiran idaacaddii hawada ma ku soo noqotay idaacadda hawada kusoo noqota waa ay shaqaynaysaa runtii waxaan weliba aan ka mahad celinaynaa markaan imaanshaha la yimid meesha inaan qalabna laga qaadan wax jirdilna usa jirin si nabad ah oo fiicanna loogu yimid si nabad oo fiicanna looga tegey waxna laga hadlayo gaaran aysa jirin weriyaasna laga kaxaysta mooye waa tahay suxufiyiintaasi xidhan halkay ku xidhan yihiin iyoyse u xidhan yihiin hadda hadda waxay ku xihan yihiin dadka jir ay ku xihan yihiin marka kolle hay-adda nisaa xirtay laakiin amarka meesha ku yimid annaga ma gara karno waxaan la hadalnay dad badan madaxda aan la hadalnay waxay dhaheen waa la soo daynaa waa la fudeynaa walays umarka qaadin waa soo daynaa nagu yidhaahdeen marka waxaana ka rajeynaa insha allah inay soo day doonaan dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay weriyaashaas la soo daayo
milkiilaha idaacadda shabeelle ee muqdisho cabdimaalig yuusuf maxamuud oo u waramayay waryahayga xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal waxaa xusid mudan inaanu mar kala gedisan isku daynay inaan la xiriirno laamaha amniga ee dowladda federaalka ee soomaaliya si ay arrinkani wax aan ugu weydiino taasoo aysan inoo suuragelin waxaase idiin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda marka aan helno idaacadeena soo socda
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a madaxweyne ku-xigeenkii hore ee suudaanta koonfureed rayaak mashaar ayaa ka baxsaday dalkaasi kadib markii ay in muddo ishayeen isaga iyo madaxweyne salvakir wararka ayaa sheegaya inuu gaaray dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay dariska yihiin dalka suudaanta koonfureed jamaal axmed cismaan ayaa haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee dhacdooyinkaasi waxa uu ka waraystay cabdikaamil yuusuf maxamuud oo ah wariye degan kana shaqeeya magaalada khartuum ee dalka suudan
dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ugu adkaa waxay ahaayeen dagaaladii ka dhacay jubba ee u dhexeeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee koonfurta suudan reek mishaar iyo madaxweynaha hadda iminka talada haya ee dalkaasi salfaker dagaalkaas oo ay boqolaal qof ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen in ka badanna ay barakac xaduudaha inay ka gudbaan gaarsiisan ay ku sababtay marka jubba dagaaladaasi kadib waxaa jaanis uu u helay markii ugu horreysay madaxweyne ku-xigeenkii dagaalka kula jiray xukuumaddii jubba in uu ka baxsado dalka oo uu banaanka uga baxo marka waxaa la leeyahay nin u hadlay kooxahaasi uu ka tirsanaa ama qaybtan mucaarada ku ah madaxweyne salfakeer iyo xukuumaddiisa in uu u baxsaday mishaar dhanka konga waxau leeyahay dal ammaan ah oo deris ah ayuu aaday waxaana uu ahaan doonaa mid halkaasi ku sugan ilaa maalinta jimcaha ee berita ah uu ka hadli doono xaalka iyo asimadaha ka jira jubba iyo dhibaatooyinka ka jira kalsii horeysay baxsiskiisa ka horne madaxweyne ku-xigeenkii hore ee koonfurta suudan waxa uu dalbay in ciidamo loo soo diro jubba si ay usoo celiyaan ammaanka usoo kala dhexgalaan dagaaladii rabshadihii ka dhacayna waxa uu leeyahay waxay ahayd mushkilad ka timid dhanka xukuumadda iyo dhibaato iyo waxyaabo kaleeto uu leeyahay shacabka ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan waata cabdikaamil markaad si hoose aada uga hadashid dagaaladan jubba ka dhacayay madaxweyne ku-xigeenka hadda baxsaday reeg mashaar iyo madaxweynihii silva ker arrintu ay isku hayeen siyaabo kala gedisan baa looga hadlay madaxweyne salva ker hadda dadka qaar waxay ku eedeynayaan in dad isaga ku dhow ama ku xulafo ah uu u magacaabay xilka madaxtinimada ku-xigeenkiisa oo kale uu ka dhigay qof isaga ay isku dhowaayeen ama si uun ay qaraabo u ahaayeen arrimahaasi maxaa ka jira dabcan sidaa sheegtay waxyaabaha taabatay oo dhan qeyb ayay ka yihiin sidaas warqabtid muddo sanad aan dhammeyn ka hor ayaa waxaa dagaalkan oo kale u dhex maray madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha mishaar iyo salfakeer labaduba dagaalada ka dhacay halkaasna waa dagaalo ku saleysan ama u dhacay qaab qabali ah oo dagaal qabiileed iyo qaab noocaasa ayay u dagaalamayaan waxaa dhacay heshiis inay wada gaareen heshiiskaasi wixii ka dambeeyey waa markii ugu horreysa bil ka hor dagaalka jubbo ka bilowda oo heshiiska si rasmiya u fashilmo dagaalada inay si rasmiya usoo laabtaan laakiin waxaa jiray in markiiba uu markuu heshiiska dhacay mishaarna uu kusoo laabtay jegadiisii in sida wararka ay sheegayaan salfakeer uu u ogolaan waayo in uu helo masaaxadii u baahnaa iyo shaqadii uu qaban lahaa xiliyadaas wixii ka dambeeyey waxaa laleeyahay isla markii mishaar wuxuu bilaabay wuxuu bilaabay in uu ahaado mid dhuumaaleysanaya oo aan si toos loo garanayn halka xafiiskiisa uu yahay iyo goobaha uu ku sugan yahay marka xurguftii waa ay jirtay qaabkaas qabaliga ayay inta badanna u socotay salfakiirna siyaasaadkiisa waa ay diidanaayeen siyaasaadka mishaar mishaarna waxa uu ahaa mar walba asiga iyo xulafadiisa kuwa aan ogolaanaynin marnaba qaabka wax ugulaseen sidaasi waxa ay socotaba waxay isku bedashay isla markiina in dagaal uu dhaco dagaalkaasina waxa uu socday muddo aada u fara badan dad badanna ay ku baaba-een oo dadkii dagaalamaya kuwo kale ah
cabdikaamil yuusuf maxamuud oo khadka telefoonka ee magaalada khartuum ugu waramayey wariye jamaal axmed cismaan oo ka tirsan laanta af soomaaliga v o a ayaad la socoteen
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa soo diyaariyey halkana idinkala socodsiin doona
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka faransiiska oo ka mida dalalka qaaradda yurub ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ayaa dhowaan waxaa magaalooyinka ku yaalla xeebaha dalkaasi oo si aada loogu dalxiis tago xilligani kulaylaha ay soo saareen amar dabaasha loogu diidayo haweenka muslimka ah ee marka ay dabaalanayaan xidhan dharka asturan ee jirkooda qarinaya ee xijaabka arrintan ayaa waxaan wax ka weydiinay khadar axmed xasan oo ka mid ah soomaalida ku nool dalka faransiiska arrinkaasi wuu jiraa waxaana ugu horreysay magaalada xeebaadka ku taalla koonfurta waddanka ee koon oo toddobaadkii hore dhammaadkiisii maayirkeedu uu ku dhawaaqay in dhammaanba dadka muslimka ah ama dadka xeebaha soo booqanaya aanay la iman karin wax jirhkooda daboolaya isagoo ka wada dharka muslimka ay soo qaataan ama qofta dumarhii ay jirhkeeda daboosho taasoo muslimku u qaatay in iyaga fariintaasi ku socoto dhammaan waxaa markii uu maayirku soo jeediyey ama telefishinka ka sheegay hadalkaas guux fara badani ka dhex dhashay communitiga ama dadyowga muslimka ee waddankan ku nool iyaga oo baraha bulshada ama facebook ha noqoto ama ha noqoto telefishinka waddanka ha noqoto adeegsanaya inay aada uga xun yihiin in iyaga loo jeedo isla markiiba waxaa ku dhawaaqay iyaguna maalmo kabacdi gobolka baydug kali oo isaguna dhinaca ingiriiska xiga oo isaguna xeeb dheer leh ayaa isaguna ku dhawaaqay in uu dhammaanba mamnuucay dadka imanaya inay jirhkooda dumarku ay maaragtay wax jirhkooda qarinaya ay soo qaataan isagoo jalaabiibkii ama xijaabkii muslimka ula jeeda waxaa iyaguna bastia magaalada dhaha iyaduna magaaladii saddexaad noqotay marka markii hore daliil baa jiray ama siyaasiyiin ka hadashay maayirka koon markuu arrinkaa ka hadlay oo kasoo horjeestay arrinkaa maayirkana ku sheegtay inuu ku degdegay arrinkaa laakiin hadda waxay u muuqataa in maayirkaas iyo gobolkaas uu helay gobollo kale oo taageeray fikirkiisii uu ku dhawaaqay oo iminka uma muuqato cid ka hadashay oo kale oo mas-uuliyiin ah oo arrinkaa aada uga hadashay sidii markii hore looga hadlay xeerarkan cusub ee lagu diidayo in haweenka muslimka ah ee ku dabaalanaya xeebaha faransiisku ay xidhaan niqaab ama xijaab ayaa ah kuwa la xidhiidha weeraradii argagixiso ee faransiiska ka dhacay muddooyinkan u dambeeyey iyada oo ay jiraan sababo kale sida uu faahfaahinayo khadar axmed xasan sababta loo cuskanaya maayirkaas markuu hadlay wuxuu sheegay maayirka koon markuu hadlay wuxuu sheegay in jalaabiibka ama xijaabka ay mamnuuceen uu yahay ka asal ahaan ay ku abtirsadaan ama ay isticmaalaan qolyaha xag jirkaahi saynu la wada soconno waddankani wuxuu sheegtaa inuu yahay waddan laysiteeya oo bilaadiina bilaadiin shacabkiisa iyo dowladduba ay ku dhaqmaan marka wuxuu yihi waxaynaga mamnuuc waxaynu mamnuucnay maanta in xijaabka asalkiisu uu halkaa kasoo jeedo inaynaan inaanu ka hirgelin waddan laysiteeya oo bilaadiina marka waxaad u jeedaa waxay taabacsan yihiin mabda'a kala saaraya diinta iyo nolosha iyo siyaasadda waa sidaa mabda'aasay ayay ayay aaminsan yihiin sheegtaana inay ku dhaqmaan marka runtii mabda'aasuu daba socdaa sidoo kale waxaan oo dham waxay daba socdaan xuseenow weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada niis ee magaalo xeebeeda ah oo runtii dad badan oo muwaadiniina iyo dadka waddankan ku nool argagax fara badan ku reebay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waxay ku dhawaaqeen waddankani inay samaynayaan xeer ilaaliya dadka muwaadiniinta ee faransi faransiiska xeerkaasoo isaguna muddooyinka soo socda la rajaynayo inuu soo baxo oo cabsi fara badan khaasatan communitiga muslimiin ama bulshada muslimiinta ee halkan ku nooli ay baqdin fara badan ka qabaan markuu soo baxo saameynta uu ku yeelan doono waxaan oo dhamina waxay daba socdaan qaraxyadii muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay waddankan dowladda faransiiska ayaa shan sano ka hor go-aan ku gaadhay in la mamnuuco islamarkaana la ganaaxo haweenka muslimka ah ee xidhan niqaabka ama indhashareerka waxaana loo badinayaa in go'aamadani cusub ay yihiin kuwo arrintaasi xidhiidh la leh labadan arrimood xidhiidh weyn baa ka dhexeeya maadaama ay yihiin lebiskii ama dadka muslimka u gaarka ahaa marka maadaama iyagu ay leeyihiin inkastoo iyagu ay leeyihiin ma aha wax muslimka aan ku barbartilmaameysanayno haddana waxa weeye waa lebiskii ama dharkii u gaarka ahaa dadka muslimka ahaa markii hore waxaa la mamnuucay niqaabka oo inanta niqaabka sidata ama qofta dumar ah niqaabka sidata ganaax lacageed oo dhan boqol iyo konton euro laga qaadayey sidoo kale waxaa la mamnuucay waktiyo kabacdi markii niqaabka la mamnuucay isagana xeer baa soo baxay mamnuucaya inay dadku ku tukadaan meelaha public ah oo haddii la arko qof meel shaarica oo public ahoo dadku iskugu yimaadaan ku tukanaya isagana boqol iyo konton euro oo ganaaxa laga qaadayo tan baa xigtay oo iyaduna daba socota marka dhammaantood dadyowga muslimka ay marka aada hadalkooda dhegaysato cadaadis fara badan aad ka dareemaysaa inuu jiro oo ku saabsan noloshooda ama ha noqoto meelaha dabaasha ah ee loo dabaal tago oo la isku sii daayey dumar iyo ragba la wada dabaasho oo aan waddanka la ogolayn hablaha dhalinyarta ah iyaguna iskuullada dhigta oo waddankan isagana aan la ogolayn inay la tagto iyada oo madaxu asturan yahay oo iyadana haddii ay la tagto iskuulka laga soo caydhinayo wararkan ugu dambeeye soo baxayay oo iyaguna kuwaasun lamida waxaasoo dhami waxay tahay waxyaabihii hore waxyaabo lamid ahoo ay dareemayaan baa jira oo ay kuwaas ka mid yihiin
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre ayaa idinla socodsinaya barnaamijkaas halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha waa kan jamaal axmed cismaan oo inala socodsiiye
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta cayaaraha ciyaaraha olombikada ee ka soconaya waddanka braziil gaar ahaan magaalada rio de janeiro ayaa haddaba biliiska magaalada rio de janeiro waddanka braziil ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay been abuur ahayd warar ay baahiyeen dabalyahano waddanka maraykanka u dhashay oo dhowaantan sheegay in lagu dhacay gudaha waddankaasi braziil gaar ahaan magaalada rio de janeiro xili ay ku guda jireen kalaab lagu caweeyo oo ku yaalla magaalada rio baaritaano ay biliiska sameeyeen ayaa waxay sheegeen in sheekadan ay ahayd mid lamala awaalay islamar ahaantaasina aanay haba yaraatay waxba ka jirin ryan lasht jack coger gener bent iyo jemi vegan ayaa la sheegayaa in dhammaantood ay ahaayeen kuwo loo haysto eedeymaha inay biliiska iyo bulshaduba been u sheegeen oo ay sameeyeen arrin aan jirin waxaa taliyaha biliiska ee magaalada rio de janeiro waddanka braziil oo shir jaraad ku qabtay shalay gelinkii dambe magaaladaasi fernando veloza uu sheegay in laga arki karayo kaamirooyinka waxduuba ee dhinaca nabadgelyada lagu talagalay c c t v camera in ay muujinayso in afartan ruux ee maraykanka ahi ay soo galeen meel gaasistation ahi oo batroolka iyo alaabaha yaryarka lagu iibiyo dabadeedna iyaguba ay halkaa dhibaatooyin ka geysteen mid ka mid ah afartaasi dabaal-yahan ayaa waxa uu sameeyey in uu waxyeello u geystay gaasstationka iyadoo markii dambe xogaha lacag ay iska bixiyeen dabadeedna ay tageen waxaa sidoo kale lagu eedaynayaa inay burbur u geysteen musqushii ay isticmaaleen ee gudaha gaasstationka waxaana taliyaha boliisku uu sheegay in uu u malaynayo in sababta sidaas ay u sameeyeen ay ahayd iyagoo cabsanaa kow iyo iyagoo markaasi ay la socdeen gabdho kale oo aysan doonayn in bulshadu ay ogaato maadaama gabdho saaxiiba ay lahaayeen waxa uu sheegay taliyaha boliisku in afartaasi dabaalyahano ay magaalada rio de janeiro kaga fadhiyaan inay raaligelin ka bixiyaan sumcaddarrada ay u geysteenna ay kala xaalaan mid ka mid a dabaalyahanadaasi oo ryan losht la yidhaahdo ayaa la sheegay in maraykanka uu soo galay isniintii hase yeeshee laba ka mid ah dabaalyahanada ayaa garoonka laga celiyey arbacadii xilli ay isku dayayeen inay u soo safraan waddanka maraykanka haddii dhegaystayaal dhinaca kale ciyaaraha aynu gudagelnay olombikada usein bolt ayaa mar kale ku guulaystay abaalmarinta biladda dahabka ahi ee orodada labada boqol ee mitir kadib markii uu orday orodkiisii labada boqol ee mitir ee ciyaaraha ka soconaya magaalada rio de janeiro waddanka braziil dhinaca kale ayaanla suleymaan oo ah orodyahan waddanka jabuuti u dhashay ayaa isaguna waxa uu usoo gudbay kama dambaysta ciyaaraha orodada ee kun iyo shanta boqol oo mitir kadib markii kaalinta labaad uu ku dhammaystay ayaanla suleymaan oo hore bilado kala gedisan ugu soo guulaystay tartanno kala gedisan ayaa doonaya in tartannada hadda ka soconaya ee ciyaaraha olombikada waddanka braziil uu bilado muhiim ahi ku guulaysto waxaana faynalaha kun iyo shanta boqol mitir uu ordi doonaa maalinta sabtida ee soo socota dhinaca biladaha haddaan idin dulmaro dhegaystayaal waxaa weli ugu horreeya oo hogaaminaya waddanka maraykanka oo ku guulaystay boqol biladood wadarta guud marka laysu geeyo waxaana ku soo xiga waddanka china iyadoo great britainna uu yahay kaalinta saddexaad fainalaha ayaa la ciyaari doonaa maanta ee dhinaca gabdhaha kooxaha kubadda cagta gabdhaha ee waddanka brazil ciyaaraha ka soconaya waddanka sweden ayaa la ciyaari doona waddanka germany iyadoo sidoo kalena kaalinta saddexaad ay u tartami doonaan waddamada brazil iyo canada oo hablahoodu ay ciyaari doonaan sidoo kale maanta waxaa furmi doona horyaalka kale liigaha dalka spain kulanka dhici doona waxa uu yahay deportivo la caronya ayaa la ciyaari doonta naadiga eber halka osasonana ay u socdaal doonta naadiga malaqa horyaalka waddanka ingiriiska ayaa sidoo kale kulmo ka tirsan la ciyaari doona dhegaystayaal xubintii ciyaarahan halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha hatanna aynu ku wadanaysanno codka fanaanka khadar keyo iyo heeskiisii ballan
balan waa ilaalin bugtana waa daweyn balan waa ilaalin bugtana waa daweyn bile waa ilaahay boqorna waaba keligii bile waa ilaahay boqorna waaba keligii gurkuna mabaabao mabaabao hadduu lamaa barbaarshe hadduu lamaa barbaarshe hadduu dhinac baloowana baalooma heli kare hadduu dhinac baloowana baalooma heli kare balan waa ilaalin bugtana waa daweyn balan waa ilaalin bugtana waa daweyn bile waa ilaahay boqorna waaba keligii bile waa ilaahay boqorna waaba keligii guurkuna mabaabao mabaabao hadduu lamaa barbaarshe hadduu lamaa barbaarshe hadduu dhinac baloowana baalooma heli karo hadduu dhinac baloowana baalooma heli kare hadday baahdo bentii buuraha iyo badweyntuba
ballan waa ilaalin bugtana waa daweyn codkii fanaanka dabacsan khadar keyo waxa ay gunaanad u ahayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jir aad kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan dhegaystayaala tan iyo kowda iyo barka duhurnimo barnaamijka dhallinyarada waxaan iskaga tegaynaa badgeliyo
hadday baahdo bentii buuraha iyo badweyntuba bahaladu la biibeen beegsiginaaba goysaye taaswiil iyo aan baran